من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم وعين كجر نكاحي أركانتي يا شروطي وقورك لها أين كجرني وعلي ولي حرة قبر حرة وليقيد أب آبوي فالجد awowgii weeye humma akhun walaalkii ayaa ku xiga fakalcasabaati ratib irhahum falcasabaat casabaadka ratib irhahum ka irhihim sidii dhaxalkooda oo kale famuctiqun kii xoreeyey ayaa weli u noqon facaasibun haddana caasibkiisii ka nasabi sidii nasabka oo kale fa muctiqun fa caasibun ka nasabi fa xaakimun waxaa ku sii xiga markaa xaakimkii ka fisqi cadliilaqrabi ka fisqil aqrabi kii aqrabka ahayoo faasiq noqdayba weeye cadlil aqrabi ka cadlil aqrabi kii aqrabkaahay u dhowaayoo cadilayba weeye waxau leeyahay sheekhu gabadha xorta ah le waxaynu tilmaannay arkaantii guurka inay ka mid ahaa weli oo weli la'aan aanu guurku ansaxaynin haddaba weligii wa'yo wuxuu uhi sheekhu weliyu xuratin gabadh xore weligeed abun waa aabbihii isaga ayaa ugu horreeya oo cidda guurinaysaa isaga ayuu noqonayaa cid ka horraynaysaana ma jirto faljaddu awowgii baa ku soo xigaya aabbaha aabbihii ahaa ilaa aabbaha kii sida kii saddexaad uma akhun walaalkii ayaa ku soo xigaya iyadoo walaalka kii aabbiyo hooyo la horraysiinayo haddana kii aabbo haddana ibnul akhi liabaweenka ahaa akhii aabaweenkaha inankii u dhalay ee eddada u ahayd haddana kii aabba inankuu dhalay adeerkii xagga hooyo xagga aabbay ka walaalayn adeerkii xagga aabbo ina adeerkii saasay soconayaan fa kalcasabaati ratib irhahum cibaadada ishir weydaar baa ku jire waxay noqonaysaa falcasabaati ratib casabaadka ratib ka irhihim sidii dhexalkooda oo kale sidii dhexalka ay u kala horraynayeen ayuunbay halkan baabulwilaayaana ugu kala horraynayaan oo aabbihii oo awowgii oo walaalkii oo ina walaalkii oo adeerkii oo sidii aynu ku soo marnay dhaxalka casabaadku ay ahaayeen ayuunbay halkan baabulwilaayaana noqonayaan haddii la waayo casabaadka nasabka waxa uu leeyahay fa muctiqun waa waxaynaan maantahay nin gabadhani hadday gabadh la xoreeye ahayd oo addoonnimo soo martay muctiqiya kii xoreeyey baa guurinaya haddii kaa la waayona fa caasibun muctiqan xoreeye kii casabadiisa ka nasabi sidii nasabka loogu tartiibinayo korunbay kuwan casabaadka muctiquna u kala tartiibsamayaan faxaakimun xaakim ayaa guurin ruuxii dumar ahaa haddii aan la haynin awliyadii nasabka iyo kuwii sababta ee xagga walaha oo kale haddaan midnaba la haynin waxaa guurinaya xaakimkii ka fisqi cadlilaqrabi ka fisqilaqrabi waa isagoo kii aqrabkaa faasiqnooday oo kale macnaha hadduu fisqi iyo cadl isku waxba u idaafaysanoo ka fisqi cadl aqrabi ka fisqil aqrabi kii aqrabka hadduu faasiq noqdaba xaakimkaa gurinaya cadlil aqrabi ka cadlil aqrabi kii u dhowaa haddii uu caadil noqdo oo uu guurin waayo ciddii markaa doonaysay u diido xaakimkaa gurinaya macnaha marka la waayo siduu xaakimka u guurinayeyba ayaa haddii uu faasiq noqdana u guurinaya hadduu caadil noqdo oo uu diiday inuu guuriyana u gurinaya oo ciddii aan weli lahayn fa suldaanu weliyu man laa weliya lah nebigu sala alla alay sl waa kii lahaa suldaanka ayaa weli u noqonaya tii aan weli lahayn in weli aanu u joogin haddaba halkan uu leeyahay sheekhu fisqul aqrab inuu wilaayadii xaakimka u rarayo madhabka dhexdiisa waxaa lagu tilmaamay masale aan saxiix ahayn waxay leeyihin hadduu aqrabku faasiq noqdo wilaayada xaakimka u guuri maysa kii abcadka ah ee ku soo xigay bay u guuraysaa halkaa madhabka dhexdiisa waa laga xoog badanye oo ka fisqintaasaaba waxay ku awilayaan oo leeyahay ka ind cinda bay ahayd halka imka fisqi ay ka noqotay cinde ayay ahayd ka cindi cadlil aqrabi kii aqrabkaa markuu cadilo oo kale siduu u guurinayay ayuu xaakimku marka aan weli jirinna u guurinaya aqrabku hadduu cadilo xaakimkaa guurinayaa cadilidaasina maxay noqonaysaa marka ruuxii dumar ahaa uu soo doono ama iyadiba ay u sheegto inay heshiiyeen qof dee ku faahoo u qalma ee ay tidhaahda ii guura iyaduna baaliqa caaqilo ay tahay ee uu diido u guurinteeda markaasuu caadil noqonaya cadligaa markaa dee wuxuu noqonayaa qof awood ilaahay siya ishortaagay faasiq buu markaa noqonaya marka ay caddaato waxa guurinaya markaa xaakimkii waxaase laga maarmaana waxaanuu ku diidaya in la weydiiyo kafaa'adana sida xoogga badan waxaa loo fiirinayo xagga diinta iyo akhlaaqda idaa jaa'akum minman tarduuna diina wakhluqow fankixuu hadduu idin yimaado midaa ka raallitihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa oo guriya baa nebigu sala allah alay slam yidhi haddaa u guri waydaa fidniya fasaad baa dhici doona idan wuu caqu leeyahay inuu ku duro uu ku diido diinta iyo akhlaaqda uu ku diidi karaa haddiise labadaa midnaba aanu ku durin oo uu yidhaaho ama hanti ku xidho ama wax kale uu ku xidho macnaheeda caadil buu noqonaya ee waxaa guurinaya xaakimkaa guurinaya ee wilaayadii abcadkii u tegi mayso haddaba wuxuu inoo sheegay inay awliyadu kuwa casabaadka xagga nasabka uun yihiin jumhuur ulculamaa oo imaamu maalik iyo shaafici iyo leyfiya ay ka mid yihiin waxay ku tegayaan awliyada xagga guurku inay yihiin kuwa casabada ah oo abtiga iyo walaalaha hooye iyo dawul arxaamta oo dhammi aanay shaqo ku lahayn imaamu shaafici baa waxaa lagu wariya laa yancaqidu nikaaxu mara'ati ilaa bicibaarati liwaliyi اlqariib wuxuu uhi nikaaxa ruuxa dumar ma guntamayo dee cibaaro iyo ijaab ka yimaado weligii qariibkaa mooyaane fain lam yakun fa bicibaarati alwaliyi albaciid haddaan isagii la haynina kii baciidkaha cibaaradiisa fain lam yakun fa bicibaarati suldaan haddaan kaa la haynina suldaanka cibaaradiisa ayuu ku ansaxayaa abu xaniifa wuxuu qabaa in casabada ciddii aan ahayn ee qaraabo ahina ay iyadana wilaayatu taswiij ay yeelanayso sheekha kitaabka rawdatu nadiyaa la yidhaha siciid khan sidiiq khan ayaa isagu mawduuca baabka aad iyo laxaad u xaqiijiyey wuxuu yidhi waladii yenbaqii tacwiilu calayhi cindii ka ay habboon tahay in la cuskado agtayda waxa weeye in la yidhaha ana alawliyaau hum qaraabatu lmar'a in la yidhaha awliyadu waa ruuxa dumara qaraabadeeda aladnaa faladnaa midba midku ka soo dhow yahay aladiina talxaquhum alqadaada idaa tasawajat bikayri kufin wa kaana almusawiju lahaa hayruhum ee haddii ruuxa dumarii ay guursato ama ay ku dhacdo meel aan u habboonayn dullinimo iyo ceeb iyo nuqsaani ay soo haleelayso cidaan iyaga hayna ay guuriso ciddaa dulliga iyo nuqsaantu ay soo gaadhayso haddii cid kale guuriso ay meel ka dhacdo kuwaas weeye awliyadu macnaha noocaasina wuxuu leeyahay gaar kuma aha casabaadka ee casabaadkana waa laga heli karaa kuwa kalena waa laga heli karaa alakhli unbaa laga heli karaa waxaana laga yaabaa dee inuu walaalka hooyo ugaba sii yacnii badnaado in adeerkeed oo kale oo yacnii dhiwaxa soo gaadhaya ee yacnii foolxumo ahi haddii ay meelaan u qalminay ku dhacdo amaan kufu ahayn inay kaga badataa baa laga yaabaa buuri falaa wajha litakhsiisi wilaayati nikax bilcasabaad markaa wej ay leedahay ma jira in lagu gaar yeelo wilaayada nikaxa casabaadka sida aanay wej u lahayn litakhsiisiha biman yaris in lagu gaar yeelo cidda dhaxlaysa un waman zacama dalika facalayhi daliil aw inaql wuxuu uhi cidda sidaa sheegatana waxaa laga rabaa daliil ama naqli bianna macna alwaliyi fi nikaxi sharcan aw luqatan huwa haada in macnaha weligu sharci ahaan ama luq ahaan uu kaa yahay waxaa kaluu yidhi qaraabooyinka qaarkoodna qaar waa ka sii awlaysan yihiin kasii mudnaantaasina ma aha mudasho nasiib maala la mudanayo ama ku tasarruf mudashadii sidii dhaxalka oo kale ama sidii walaayada ka yar oo kale ee arrin kale ayaa la fiirinayaa oo ay tahay waxaanuu qofka qariibkaahi dareemayo ee nuqsaan iyo dullinimoah ee ceebta ku hadhaysa ah haddii markaa meelaan habboonayn ay ku dhacdo kaasina casabaadka ku gaar maaha ee kuwan kaleba waa laga heli karaa waxaana laga yaabaa qaraabaadka qaarkood inay arrintaa qaar kaga sii xelinayo aabbayaashii dee ayaa ugu mudanoo walaalihii kuwa aabbiya kuwa hooyeba walaalihii xagga hooyo adeeradii abtiyaashii way kala mudan yihiin marka la joogo laakiin isagu wuxuu tilmaamayaa inaan laga dulboodin kuwan kale abtiyaasha iyo walaalka hooyaya inaan laga dulboodin way ka mudan yihiin oo kuwan casabaadku way ka mudan yihin lakiin kuwii haddaan lahaynin kuwan ayaa soo gelaya waman zacama alikhtisaasa buu ihi qofka sheegtay inuu ku gaar yahay bilbacdi duuna albacd falya'ti bilxuja xujaha la yimaado wain lam yakun biyadihi ilaa mujaradu aqwaalu man taqadamahum falasna minman yucawalu calaa haada xujaha keenam laakiin ninka hayaa uun culimmadii ka horraysay aqwaashoodii annagu taa ma cuskanna buu ihi inaad qowl wadaadun ha noo soo rarine keena buu leeyahy xuja ama delin markaa waxaa weeye khulaasadu haddii la helayo awliyada nasabka haddii la helayo ayaga ayaa mudan haddii la waayo dee walaalkii hooyaa imanaya oo abtigiibaa imanaya oo dee inabtigiibaa imanaya oo habrowdaagiibaa imanaya dadkii qaraabada ahaay oo dhan ayaa soo wada gelaya beri baa waxay la kulantay nin baa wuxuu yidhi inan aanu walaalanahay oonu xagga hooye ka walaalno oon soo koriyey orintaa soo leekaysiiyey ayaa wadaad iskaga meheriya buuhi magaalada ee bal ka warran buuhi anigaana weheloo jooga waxba kama jiraan iminka dib u meheri baan ku udhi wadaadkii meheriyey oo soconaya i yimi markaasuu igu idhi ma alakli unbaa meherinaya markaasaan idhi alakli unbaa meherinaya anaa kitaabkeeda ku hayee bal adigu wadaadow gabadhaa waxaad ku meherisay wadaadnimo la yidhaahdo bal adigu keen bal adigu sifada wadaadnimada la yidhaahdo ee aad ku meherisay ila qaadimo tihidoo waan ku ogahay weligeedii ma tihid wakiil ma tihid bal adigu keen waxaad ku meherisay wuu iska tegay wadaadkii dibna iguma soo noqonin markaa yacni in la yidhaahdo walaalkii xagga hooye ee intaasoo hayay intaasoo korinaya adigu shaqo kuma lihid ee wadaad ba iska meherinaya intii casaba looma hayo waxba kama jiraan weeye markaa wuxu uhi sheekhu weliyu xorratin gabadhii xorta ahayd weligeedu abun aabbo weeye faljaddu awowgii weeye uma akhun walaalkii weeye fa kalcasabaati faratib ilcasabaat ka irihim casabaadka tartiibi sidii dhexalkooda oo kale famuctiqun waxaa ku soo xigay kii muctiq ahaa ee xoreeyey fa caasibun muctiqa caasibkiisii ka nasabi sidii casabaadkii nasabka oo kale fa xaakimun xaakimkii baa ku soo xiga ka fisqi cadlaqrabi ka fisqil aqrabi kii aqrabkaba faasiq noqdayba weeye cadl aqrabi oo ka cadl aqrabi kii aqrabka ahaayoo caadil noqday oo manciyba weeye xarim waxaad xarimtaa sariixa khidbati اlmuctadati gabadhii ciddo tirsanaysay dooniddeeda caddaynteeda xaram yel kadal jawaabuna waa la mid laa lirabbiilcidda kii ciddada lahaa isaga ha ka xarimin wajaasa waxaa bannaan tacriidun sarbeel liman qad baanat gabadhii baa'inada ahayd wa nukixat waana la guursan ama wa nakaxad way guursan cinda inqidaa'i ilcidda ciddadeedu markay godana waa ay guursan waxa uu sheekhu leeyahay waxa xaaraan ah ruux dumar ah oo ciddo tirsanaysa in doonid guur loo caddeeyo sariix waa caddaan si cad khidbana waa doonid almuctada ruuxii dumar ah ee ciddo tirsanaysay in dooniddii loo caddeeyo waa xaaraan ama rajciye ha ahaato oo gabadh hal ama laba la furay ha ahaato ama baa'ina ha ahaato gabadh ku baa'intay talaaq ama fasaq ama geeri ama shubhada ha ka ciddo tirsanayso gabadh muctaddo ah oo ciddo tirsanaysa in loo caddeeyo o la yidhaahdo inaan ku guursadaan doonaya hebel baa inuu ku guursado doonaya ma bannaana kadal jawaabu jawaab caddina waa la mid haddii ayada xaggeeda dalabkiiyo khidmadu uu ka yimaado jawaab cad in la siiyaana ayana waa la mid oo lilijmaac waa xaaraan waayo waxaa dhici kartaa dee inay dedejisataba ciddada oo ciddadii oo aan ka dhammaanin inay guursato ayada oo markaa ama mid hore ku xumaynaysa ama yacni waxay doontaba ha uga jeedee inay ciddadii oon ka dhammaanin tira ciddadii bay iga dhammaatay ayaa laga ordaya marka in loo caddeeya ma bannaana wajaaza tacriidun liman qad baanad gabadha iyadu baa'inada ah in loo sarbeebaa waa ay bannaan tahay yacnii inuu xagga ninka yimaadiya in jawaabteeda la sarbeebaaba labaduba waa ay bannaan tahay wanakaxad cinda ama wanukaxad cinda inqidaa alcidda marka waxaana la guursan markay ciddeedu dhammaato ama markay ciddeedu dhammaato ama cidday doonto ay guursanaysaan oo waa maxay waataynu tilmaannay dumarku baa'iniya rajciya ay u qaybsamaan xagga dalaaqa marka la eego rajciya waxa weeye ruuxaa dumar ee hal dalqo ama laba la furay ee aanu khulucna ahaynan wax isdhaafsino aanu ku imanin madkhuulana ahee ninka ay is arkeen ayaa la yidhaahdaa ee hal ama labalfuri baa rajciye la yidhaahdaa baa'ina midi waa baynuuna kubraayo waa taa saddexdii dalqadood bay u dhammaadeen baa'ina baynuuna kubraa baa la yidhaahdaa midna baa'ina baynuuna suqraa baa la yidhahdaayo waa taa lagu furay dalabka xaggeeda ka yimi ee khulucoo kale ah ee dabeetana wax la isdhaafsaday ama ay wax saamaxday ama ay wax bixisay tan qabla dukhuuladaa lafdeeda baa'inaa la yidhahdaa laakiin ma yeelanayso ma yeelanayso wax ciddo ah qabla dukhuula haddii la furo wax ciddo ah ma yeelanayso markaa haddaba gabadhu haddii ay baa'ino tahay ama baynuuna kubraa ha ahaatee ama baynuuna suqraa ha ahaatee in loo sarbeebaa dooniddii way bannaan tahay laakiin hadday ciddatu rajciya ku jirto sarbeebtuna ma bannaana oo tasriixii iyo caddayntii labada noocay doontaba aatee ma bannaanayn laakiin way kala baxeen markay baabu tacriid timi oo tii baa'inada ahaydna tacriid iyo sarbeeb in loo sameeyo way bannaan tahay laakiin rajciyadii ma bannaano xataa sarbeeb in loo sameeya oo tasriixna dee waxa weeye waa waxa caddaynaya inaan ku guursadaan doonaya haddii ciddow dhammaato waa ku guursanaya waa tasriix iyo caddayn midna waa tacriidoo waa sarbeeboo yacni yacni dad badan baa ku doonayaiyo haddii aad ciddada ka baxda waxba joogi maysid iyo erayo noocaasa oo yacni sarbeeba oo wax laga dheehanayo ayay noqonaysaa markaa xarim xaaraam yeel buu idhi sariixa khidmati almuctadda ruuxii dumar aha ay ciddo tirsanaysay dooniddeeda in la caddeeyo kadal jawaabuna waa la mid laa lirabbilcidda haddaba wuxuu uga jeedaa isagu kii ciddadan lahaa ee ay u xalaasha ahayd inuu guursadaa xaaraan tasriix ka noqon maayo oo masalan dee way baa'intay oo masalan waa baa'ino oo ayada xaggeeda ayuu ka yimi oo waa mukhtalicaba waa iskhulucday amaba dee dalqad buu furay ama labuu furoo siaasay rajciyo ku tahay marka isagii inuu u caddeeyaa way u furantay waayo inuu guursaano way u furantay taa baa'inada tan kale ee rajciyadaana inuu soo ceshadaabaa u furan markaa isagu inuu caddeey mar hadduu ciddadan ay tirsanaysay isagu leeyahay isaga tasriix iyo tacriidbuu waa u furan yahay laa lirabbilciddati kii isagu ciddadou saaxiibkaay lahaa ka xaaraan maaha wajaaza tacriidun sarbeebid baa bannaan liman qad baanad ruuxii dumar haye baa'intay in loo sarbeebo ayaa bannaan wa nukixat waana la guursan cinda inqidaa'ilciddati ciddadu markay godo ama wanakaxat dee biidni weliyaha bay ku guursan cinda inqidaa'ilcidda markay ciddadu godo waalabu aabbaha iyo waljaddu awowgu libikrin inantii bikaarada ahayd ajbaraa way dirqin wasayibun tii carmalkahaydna zawaajuhaa guurkeedu tacadara wuu cudurtoobayoo suurtagal maaha inuu yacni idanla'aan ku guuriyo bal idnuhaa idankeeda bacda albuluuqi intay qaangaadhay kadib la weydiiyaa qad wajaba wuu waajibay waxa uu leeyahay halkan sheekhu aabbaha iyo awowgu waxay leeyihiin inantii yarayd ee iyadoo aan guur hore soo marin inay ijbaaraan oo idan iyo amar la'aan cid markaa kufkeeda ah oo u qarantay inay u guuriyaan ayay leeyihiin oo awliyada mujbir iyo hayrmujbir bay yidhahdaan oo aabbaha iyo awowga mujbir bay yidhaahdaan oo inantii yaraydee isaga ayaa danteedii iyo maslaxaddeedii ka og markaa isagoon waxba weydiinin xaq buu u leeyahay inuu guuriyo bay yidhahdeen laakiin waxay yidhaahdaan shardi waxa ah inaan wax cadaawadii u dhaxaynin inuu mehrumasaal ku guuriyo inuu qof kuf ah oo u qalma isla markaa meherkeeda iyo waxeedana helayaa inuu u guuriyo ayaa laga maarmaana haddii aanay intaasi jirin yacni weli ijbaarkaa yeelan maayo bay yidhahdeen ama haddii cadaawadi jirto ama haddii markaa aanu mehermasal ku guurinin ama haddaanu kuf u guurinin ama haddaanu muslima meherkeeda heri karaya aanu u guurinin yacni dee maslaxaddeedii ma wada bay leeyihin oo markaa ijbaarkii ma laha wasayibun gabadhii ayada carmalka ahayd zawaajuhaa tacadara guurinteedu ayada way cudurtowday oo ayada idan la'aan lama guurinayo bal idnuhaa idankeeda bacdalbuluuqi qad wajab bal waxaa la rabaa hadday sayiba khayra baaliqa noqoto ayada lama guurin kara bay yidhaha ilaa ay qaangaadho waayo shaaficiyadu waxay leey ijbaarkiina waxaa ka hor istaagayaa dee sayibnimadan idankeedii la qaadi lahaana yaraantana markaa ka hor istaagaysa markaa waa inay qaangaadhaa bay yidhahdeen hadday sakiiro tahay sayiba ah sayibadii ayadu caaqilada ahayd idan la-aan zawaajkeedu wuu cudurtoobay buu leeyahay bal waxa laga maarmaana intay qaangaadhay kadib in idan la weydiiyo oo aabba iyo cid kale toona gurin mayso in idan cad laga helo tidhahdo cidda ii guriya mooyaane haddaba waxaa iyana mukhtalafa oo culimmadu aanay isku ay isku khilaafsan yihiin ijbaarka aabbaha iyo awowga ay shaaficiyadu leeyihiin waxa u furan inantii yarayd inay guuriyaan amar la'aan hortu sida wanaagsan ee la ysla waafaqsan yahay waxa weeye ama ha yaraate ama ha weynaatee weligu marka uu gurinayo inuu ra'yigeeda qaado raalli ahaanshaheedana ogaado maxaa yeelay guurku waa mucaasharo iyo dhaqan wakhti dheer leh waa sharaaka iyo heshiis iyo wada noolaansho laba ruux dhex maraya markaa kalgacayl iyo iswaafaq ma helayaan haddii aanay ayagu kala raalli noqonin sidaa daraaddeed ayay ku tegayaan culimo fara badani in la qasbaa oo cid aanay doonayn inu raalli ka hayn in lagu qasbaa ama inan ha ahaato ama carar halma ahaatee inaanay bannaanayn oo caqdiga dhaca ayadoo aan idan la weydiininna waxay ku tilmaameen inuu yahay mid khayru saxiixa oo ay xaq u yeelanayso inay fasaq ay ka qaadato si ay isaga buriso weligaa markaa istibdaadka ee ku caqdiyey rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi alaahayibu axaqu binafsiha min waliya walbikru tustaadanu fii nafsiha wa idnuhaa samaatuha ay saxiixa nebigu wuxuu uhi gabadha carmalkaahi ayada ayaa axaqu binafsiha min waliyiha ayada ayaa nafdeeda kaga xaqle weligeeda markaa kaga xaqladaa looma jeedo ayadaa isguurinaysa oo weliga ayadaa ka mudanoo isguurinaysa macnaheedu we maaha waxa weeyaan ma caqdinayo ma gurinayo ilaa raalli ahaanshaheeda inuu qaado mooyaane inantana idan baa la wey walbikru tustaadanu fii nafsiha inantana idan baa la weydiinayaa idankeeduna waa inay aamusto waxaa kaloo nebigu sala allahu alay wasalam yidhi laa tunkaxu layimu lama guurinayo ta iyadoo aan ninka lahayn ee iyadu guurka soo martay xataa tustaamar walalbikru xataa tusta'dan inanti yaradna ilaa idan la weydiiyo lama gurinayo oo idankeedu waa caynkee waa inay aamusta bay yidhahdeen keliya waxa u farqigaahi waxa weeye inantii iyo tii carmalka ahayd tan carmalkii ayada jawaab sariixa baa laga rabaa waayo iyadu ka xishoon mayso waa naa guri iyo dhaqan markaa soo martay markaa ii guriyaya ha i gurinna baa iyada laga rabaa laakiin inantii marka la yidhaha ciddaasaa lagu guurinayaa hadday aamusto aamuskeeda waxaa loo qaadanayaa markaa oggolaansho ee ma ogoshahay markaas in lagu celceliyo o laga doono ma aha waxa kale oo imaamu axmed iyo abu daawuud iyo ay warinayaan inan bikrada baa rasuulka u timi waxay u sheegtay aabbaheed inuu guuriyo iyadoo nacaysa fakhayaraha nebiyu sala allahu alay slam nebigu door buu siiye wuxuu yidhi haddii aad doontana sidaa waalidkaa ku gartay ku raali noqo haddii kalena door baad leedahay dee fasax ka qaada buuhi dhowr qiso oo noocaasina ayaga kalena way sugnaadeen markaa marleyba waxaa laga maarmaa shaaficiyadaygu taasay qabaan laakiin takaroon ee culimmada kale ay qabaan waxa weeye in idantii inantiina wax la weydiiyo intii carmalkaydna amar laga qaato waxaa farqiga u dhaxaynaya xagga nusuusta marka loo noqdana taa carmalkiina hadal cad un baa laga rabaa inantana inay aamusta un oo loo sheego un waalabu waaljaddu aabbihii iyo awowgii libikri inantii yare ajbaraa way dirqin wa hayibun tii carmalka ahayd ee yarayd halkaadhe zawaajuhaa tacadara guurinteedu ayada waa cudurtowdayoo suurtagal maaha waayo hayibadii lama guuriyo ilaa idan hadala in la helo mooyaane tayarina idan ma yeelanayso ijbaarkiina hayibadana ka hor istaagaysa bal idnuhaa tahayibada idankeeda bacda albuluuqi qaangaadhka kadib qad wajaba wuu waajibay oo iyada intay qaangaadha kadib ee ay weliba idan laga helo iyun baa la gurinaya laakiin hadday hayibo noqoto saqiiro ah qaangaadhka hortii lama gurin kara bay yidhahdeen bal idnuhaa qad wajaba waa waajibay bacda albuluuqi qaangaadhka kadib in idan la weydiiyaa waajib weeye والله أعلم كأنه بتشوقه
وحرموا من الرضاع والنسب لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة waxau sheekhu halkan nooga gelayaa dumarka almuxarabaat fi nikaax la yidhaahdo ee guurkooda la xaaraantinimeeyey waxau yidhi sheekhu waxaramuu culimmadu waxay tilmaameen inay xaaraan yihiin in la guursadaa min alridaaci waalnasab xagga nuugmada iyo xagga nasabkaba kulla nisaa'i alqaraaba dheh dumarka qaraabada oo dhan laa waladan walad iyo gabadh maya yadkhulu geli fi lcumuuma adeerada iyo eddooyinka geli oo walad alkhu'uula ama waladkii abtiga iyo habriirta gelayay almacluuma ee la yaqaanay wa min sahaaratin xididnimana bicaqdin xurrima caqdi waxa lagu xarrimay zawjaati aslihi asalkiisa oo aabbihii iyo awowyaalkii ah xaasaskoodii iyo wa farcin wa zawjaati farcin iyo farac zawjooyinkii qadnamaa nasab sheegtay wa ummahaati zawjatin iyo xaas hooyooyinkeed id wakhtiga tuclamu la ogaado wa bidukhuuli aqalgalla farcuhaa zawjada faraceedii baa muxaramun lagu xaaraam yeelay waxa uu leeyahay sheekhu culimmadu waxay caddeeyeen dumarka ku xaaraantinimoobay nasabka uu guurkoodu ku xaaraantinimo nasab iyo nuugmo inay yihiin dumarka qaraabada ah ilaa tii soo gashay cumuumada walad alcumuuma oo cumo waxa laga wadaa camkii iyo cammadii dumarkii ay dhaleen adeerka iyo eddadu mooyaane oo walad alkhu'uula ama abtiga iyo habaryarta kilmihii ay dhaleen mooyaane dumarkii qaraabadaha intoodii kale nikaaxoodiiyo guurkoodu waa xaaraan markaa marka ay culimmadu dabdinayaan amaba ay tilmaamayaan dumarka muxaramaadkaa ayaa dhowr daabit ama qaab ayay u dhigaan kanay markaa doortaanoo abi mansuur albaqhdaadiyi ayaa leh oo waxay leeyihiin yaxrumu nisaa'u alqaraabati ilaa man dakhala fii waladi alcumuumati aw alkhuula saasay yidhahdaan waxaa xaaraana dumarkii qaraabada ilaa dee taa soo gashay magaca cumuume ee ama dee edda ay dhashay ama adeer dhalay mooyaane ama khu'uulo soo gashay ee ay habaryari dhashay ama u abti dhalay mooyaane markaa nasabka dee waxaa ku xaaraan noqonaya hooyadii dhashay oo noqonaysa tii dhashay ama ciddii dhashay isaga tiisii dhashay ama halabadama dhadgeeda hooyay noqonaysaa ama waasidaha ku dhasho ama bilaa waasidaha ku dhasho walaashii oo noqonaysa labadaada aabba tii ay dhaleen ama midkoodu dhalay walaalka inantiisii walaasha inanteedii eddadaayoo aabbahaa la walaala iyo habaryarta ee hooyadaa la walaala toddobadaasi waa xagga nasabka oo xurrimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum aayaddaas ayay ku jiraanoo waxaa laydinka xaaraam yeelay guurka hooyooyinkiin iyo hablihiinna iyo walaalihii iyo habaryarihii iyo eedooyinkii iyo walaasha iyo walaalka hablihii ay dhaleen xagga nuugmada iyo ridaacana waxaa iyaguna ku xaaraantinimoobaya intaa waummahaatukum allaati ardacnakum wa akhawaatukum min alradaaca waxaana nebigu sala allahu calay waslam yidhi nuugmada waxaa ku xaaraan noqdaa wixii nasabkana ku xaaraan noqonayay markaa ruux alla ruuxii ku nuujisay ama cidda ku nuujisayba nuujisay ama ciddaa ku dhashay ama ta ku nuujisay dhashay ama yacnii caanahan ciddii lahayd dhashay hooyo nuugmay noqonaysaa caanahaaga cidda nuugtaa ama faracaaga caanihiisa cidda nuugtaa ayana inan nuugmay noqonaysaa labadaada aabbo hooyey aabbo midkood caanihiisa ta nuugtay nasab ama ridaac walaal nuugmay noqonaysaa yacni wahaluma jarra markaa toddobadaasi waa nasabkii toddobadaasina waa xaggii ridaaca kuwii sahaarada iyo xididnimadana halkan inoogu sheego wuxuu yidhi xididnimadii waxaa ku xaaraan noqonaya bimujarad alcaqdi saxiix marka uu dhaco caqdi saxiixi marka uu dhaco walow dukhuul iyo isaaba iyo is aragba yaanu ka dambaynine asalkaaga xaasaskiisii asalku waa aabbaha iyo awowga iyo wixii ka sii sarreeyey sawjaadkii iyo dumarkii uu caqdiga iyo meherku ugu dhacay xaaraan bay kaa noqdeen faracii isaguna kuu soo nisbo sheeganayey kuu soo nasab sheeganayey isagana sawjooyinkiisii xaaraan ayay idinka noqonayaan iyagana oo walaa tankixu maa nakaxa abaa'ukum min nisaa'i baa ilayidhi ha guursannina dumarka aabbayaashii inay guursadeen wa xalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum waxaa kaloo ilaahay yidhi dumarka laydinka xaaraam yeela waxaa ka mida inamadiinna dumarkoodii aladiina min aslaabikum waxaa ilahay u leeyay dhabarkiinna ka soo go'ay kii tabanniga ayuu meesha ka saarayaa ee u ishaleeshiiyey uu inanka ka dhigtay kaa ilmihiisu ma xaaraantinimooy zawjadiisu ma xaaraantinimoobayso waxaa kaloo xididnimadii ku xaaraantinimoobaysaa zawjadii aada qabtay hooyooyinkeed mar hadduu gabadha caqdi kuugu dhaco hooyooyinkeed xaaraan bay kaa noqonayaan wa bidukhuuli farcuhaa muxaramun laakiin gabadh haddaad guursato inanteedu waxay kaa xaaraan noqonaysaa uun marka aad ayada la aqal gasha ee markaad caqdida maaha oo waxaa la yidhahdaa addukhuulu bilummuhaat yuxarimu albanaat waalcaqdu cala albanaat yuxarimu alummuhaat inanta haddii caqdi kugu dhaco hooyadeed kaa xaaraan bay noqotay laakiin islaanta marka ay inanteedu kaa xaaraan noqonaysaa waxa weeye marka adayada la aqal gasho se ilahay yihi warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihinna tan kalena waa ummahaatu nisaa'ikum baa ilaahay yidhi dumarkiinna hooyooyinkood marka waxay leeyihiin waxaan farqigan u dhaxeeya culimmadu waxay tilmaameen ama ay kala soo baxeen oo yidhaahdeen waa waxyaalaha uun xikamka laga daalacan karaya eh waxaan markuu caqdigii inantii kugu dhacay hooyadeed kaaga xaaraantinimowday laakiin islaadna markuu kugu dhacay inanteedu aanay kaaga xaaraantinimoweynin ilaa aad la aqal gasho waxaa la yidhi isla marka aad inanta guursataba waxaad u baahan tahay inaad hooyadeed la xidhiidho si markaa dee arrimihii aqalgalka iyo hawlihii kale iyo waxaasoo dhan aad u gasho sidaa daraaddeed ayaa bimujarad alcaqdi aad inanteedii caqdi iyadoo ay kaaga xaaraan noqotay tan kale laakiin iyadu sidaa maaha wa xaramuu culimmadu waxay caddeeyeen inay xaaraantinimoobeen min alridaaci waannasab xagga nugmada iyo xagga nasabka nisaa'u lqaraaba laa waladan walad ma yadkhulu geli fi lcumuuma eeddo ama adeergeli oo waladi lkhu'ulati almacluuma ama walad geli abti iyo habaryarkii macluumka ee la yaqaanay wa min sahaaratin xididnimana bicaqdin bisababi bimujarad alcaqdi xurima waxaa lagu xaramiya ama xariman waxaad ku xaram yeeshaa zawjaati aslihi asalkiisa sawjooyinkiisa iyo wa farcin farac sawjooyinkii qadna waa nasab sheegtay nusakha qaar baa isweydaarinayoo sawjaati farcihi wa aslin qadnamaa saasay odhanayaan markaa sawjaati farcihi iyo wa zawjaati aslin qadnamaa qad calaa bay noqonaysaa markaa haddii asalka loo tiriyo kor noqday oo kaa korreeya marka farca laydhaana waa qad intasaba u nisab sheegtay wa ummahaatu zawjatin zawjo hooyade hooyooyinkeed ayaa iyaguna kaa xaaraan noqonaya id tuclamu marka la og yahay ee aad og tahay dee inay markaa hooye ama iyo nasab iyo ridaac midkay doontaba ha ahaatee inay tahay wa bidukhuuli dukhuul iyo aqalgaliyo is aragna farcuhaa faraceedii iyo inanteedii ayaa muxaramun lagu xaaraam yeelay yaxrumu waxaa arana jamcu imra'atin haweenay kulminteediiyo wa ukhtihaa walaasheed ow camati almar'ati haweeneeda eeddadeed ow khaalatihaa ama habaryarteed halkanna waxa uu sheekhu ayana inooga hadlayaa dumar guurkoodu uu xaaraam yahay in la kulmiyo waa ibtidaa'an wa dawaaman yacnii in la bilaa in yacnii iminkaad wada bilowday iyo inaad sii joogtaysaba oo haddii xataa uu la yimaado nin gaalihi isagoo labadii wada qaba inuu sii daa'imiyo looma oggola ee midkood dooro baa la leeyahay ibtidaa' iyo bilow hadda bilaabaana uma furnaa waa maxay waa ruux dumara iyo walaasheed inuu wada guursado ama ruux dumar iyo eddadeed inuu guursado ama ruux dumar iyo habaryarteed inuu guursado wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaahay wuxuu uhi waxaa kaloo laydinka xaram yeelay laba walaalaa inaad guur ku kulmisaan waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi laa tunkaxu almar'atu calaa cammatiha gabadh eddadeed laguma guursado eddana inantii walaalkeed ee laguma guursado gabadhna habaryarteed laguma guursado habaryarna walaasheed inantay dhashay laguma guursado haddii aad sidaa samaysaanna arxaamtoodii waa gooyseen ayaa nebigu sala allahu alay waslam yidhi waayo had iyo goora darraad baaba la yidhahdaayo dee labadaa dumarahee la wada qabo had iyo goorana colaad iyo dhib baa dhex martaa labadan qofna laba qof oo eheliso ahoo xidhiidh iyo qaraabanimo iyo kalgacal ka dhexeeyey bu ahaa markaa marka laysu keeno qaraabanimadoodii baa la goynaya sidaa daraaddeed buu xaaraan noqotay ciddaa jamcinteedu ay xaaraanta tahayna waxaa lagu dabdiyaa waa laba kasta oo dumara oo nuugma ama ridaac ay ka dhexayso oo midkood haddii lab laga dhiga aan isguursadeen haddii aad midkood lab ka dhigto aan isguursanaynin weeye kuwa aan la jamcinaynin yaxrumu waxaaraana jamcu imra'atin haweenayo wakhtiha in caqdi lagu kulmiyo ow camati almar'ati haweenayda eddadeed ow khaalatiha ama habaryarteed wa biljunuuni waa liib iyo waljudaami judaam iyo walbaras xanuunka barasta la yidhaah kullun mid la arko oo min azawjayni labadii isqabaya in yakhtar hadduu doorto khalasa wuu fakanoo wuu ka bixi kii kale ka radqihaa aw qarnin sidii haddii maxalkii ama xubinkii taranka ee ruuxa dumara ama laf ama hilib uu gufeeyo fazawju ninkii marka labadaasi mid uu ku yimaado ruuxdoo bikhiiratihi doorkiisa ayuu leeyahay kamaa lahaa siduu haweenaydaba khiyaar ugu sugnaaday bijabbihi haddii xubinkiiba laga jaro ow cunnatihi ama uu howlgab noqdo waxa uu leeyahay sheekhu halkanna u inooga hadlayaa waxyaalaha la ydhaha muhbitaat alkhiyaar labadii ruux ee isqabay wixii markaa labadoodaba ama midkood khiyaar iyo door siinayey inuu caqdigii iyo guurkiisii wado ama inuu ka baxo markaa wuxuu inoo sheegayaa toddoba arrimood toddobada arrimood saddex way ka wada dhexeeyaan laba iyo laba midbana laba ayaa gaar u ah saddexda ka dhexeeya waxaa weeye waali iyo xanuunkaa judaamka la yidhaahdo iyo xanuunkaa barasta la yidhaahdo saddexdaa xanuun xanuunkaa maskaxda iyo labada xanuun ee jidhka oo xanuunno runtii halisa ah oo cadwo iyo kala qaadna markaa ka yimaadoo la kala qaado haddii ay labadii sawj midkood ku yimaado kii kale door buu leeyahay inuu ka door qaato oo khiyaar macnihiisuna waxa weeye inay iska sii wada joogaanu iska sii la sii noolaadana wuu leeyahy guurkood sidii ahdo khiyaar faskhi uu ku doontana wuu leeyahay oo faskhina wuu doonan karaa waanuu la sii joogi karaa waana cala alfawr baa la yidhio mid waliba xaq ayuu u leeyahay nikaax inuu ku fasakhdo waayo istimtaacii baan kaamil noqonaynin xataa qofku isagoo leh waxay culimmadu banneeyeen ka kale hadduu leeyahay wuu ka fasakhan karaa oo waayo qofku waxa isaga ku yaal iyo waxa qofka kale ku yaal wuxuu ka khashaafid badan yahay waxa qofka kale ku yaal waxa laga waxa ku yaalla inaanu ka khashaafin lakin waxa qof kale ku yaal inuu ka khashaafo baa la arkaa markaa waalida oo kale yacni hadduu ninkii waasho ama gabadhii ay waalato xaqdigii sidii buu u jirayaa fasaq ayuunbaa markaa dee la samayn karaa oo laga bixi karaa judaamka iyo barastaasina waa la mid waxaa kaloo la mida dee xanuunnada kale ayaguna halistaa hee la kala qaado sida aafadan markaa iminka dee aidiska la yidhahdo ee soo korodhay oo kale markaa mid kasta oo labada sawj ka mida hadduu doorto waa ka baxayaayo waa ka fakanaya kii kale oo khiyaar ayuu leeyahy oo fasaq inuu qaato waxa kale oo ayana uu inoogu xigsiiyey wixii ninku uu gabadha kaga khiyaar qaadanayey waa radqi iyo qarni waxa weeye xubinkii taranka oo qarniga markaa lafi ay ka soo baxdo radqi waa hilib uu ka soo baxo qarniguna waa iyadoo lafi ka soo baxdo haddii xubinkii taranka markaa ama hilib ka soo baxuu awdo amaba uu lafi ka soo baxday awdo khiyaar iyo door buu leeyay inuu ka fasakdo inuu markaa guurkii iska sii daa'imiyana xaq buu u leeyahay ayadiina waxay khiyaar iyo door u yeelanaysaa laba arrimood haddii jabbi lagu sameeyo xubinkii taranka lagaba gooyo khiyaar bay leedahay haddii ciniin uu noqdo oo howlgab uu noqdo oo markaas uu markaa hawshii wadi kari waayana khiyaar bay u leedahay iyadana inay ka door qaadato wa biljunuuni waali iyo waljudaami xanuunkaa judaamka la yidhaha waalbaras iyo xanuunka barasta la yidhaha kullun mid la arko oo min azawjayni labadii isqabay ka midii in yakhtar hadduu doorto fasakh khalasa uu ka fakan qofkii kale uu fasakh buu kaga bixi ka radqihaa waaba ayada oo uu hilib xubinkii taran ka soo baxay aw qarnin ama laf bikhiiratihi buu ninkii doorkiisa ayuu ku sugayo fa zawju bikhiiratihi zawjkii door buu leeyahay markaa haddii labadaa arrimood mid inuu ku yimaado kamaa lahaa siduu gabadhaba khiyaar ugu sugnaaday bijabbihi haddii xubinkii tarankaba laga jiro uu cunnatii ama uu howlgab noqdo baabu sidaaqi sadaaqa iyo meherka waxaa la yidhaahdo ayuu u baab yahay markaa sidaaqu dee waa waxaa ruuxa dumara nikaaxa iyo guurka ay ku mudan ama waddi iyo galmo ay ku mudan ayaa la yidhaahdaa sidaaq waxaa loo yidhi wuxuu tusinayaa baa la yidhi qofkan dhiibayaa guurkan yacnii inuu markaa run ka sheegayo oo yacnii doonitaan iyo rabitaan runa uu leeyahay markaa sidaaq baa la yidhaha meher baa la yidhaha nixlaa la yidhaha fariidaa la yidhaha xabaa baa la yidhaha ajri baa la yidhahda cuqru baa la yidhahda calaa'iq baa la yidhahda magacyada ayuu leeyahay ilaahay baanayna faro waaatu nisaaa saduuqaatihinna nixla ilaahay baa yidhi dumarka siiya meheryadooda waatuuhunna ujuurahunna ilaahay wuxuu idhi meheryadooda siiya ninkii guurka doonayayna wuxuu ku yidhi iltamis walow khaataman min xadiid waar orodoo fargal xadiidana ha ahaatee waxaan kuugu guuriyo la kaalay buuhi yusannu waxaa la sunneeyaa fi lcaqdi mahrun yusannu mahrun baa la sunneeyaa fi lcaqdi fii sulbi alcaqd caqdiga gunudkiisa in lagu magacaabaa la sunneeyo walow qaliilan wax yarba haadee ka nafcin waaba manfaco oo kale lam yakun aan ahaanin majhuulan mid majhuula oo laga jaahiliya aan ahaanin low lam yusamma haddaan la magacaabin saxa caqdun waa ansaxayaa wanxata mahrun meherkii wuxuu ku waajibi bifardin minhumaa qadaraad labadoodii ay qadareen ow man xakam ama kii xaakimka ahaa uu qadaray waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa oo wanaagsan maharka in lagu magacaabo caqdiga marka la samaynayo ee iijaabka iyo qabuulka la samaynayo inuu yidhaahdo weligii ama wakiilkiisii inantaasaan kuu guuriye meherkeeduna waa intaa isna uu yidhaahdo waan aqbalay ama waan u aqbalay guurkaa iyo meherkaaba inuu yidhaahdo oo caqdiga lagu magacaabaa baa wanaagsan walow qaliilan shay yarba yacnii ha ahaada ee in la magacaabo ayaa wanaagsan waxaa kaluu noqonayaa nafci buu noqonayaa shay manfaco ah na wuu noqonayaa oo wax alliyaaliya wixii tama noqon kara markii baabul yacnii bayc la joogay sadaaqna wuu noqonayaa waxa ugu yar ee la maalaysto ayaa sadaaq iyo meher noqonaya sidaa fargalkaa xadiidkaah nebigu sala allah alay slam uu sheegay oo kale wixii aan maal ahayn sadaaq noqon maayo waxaase laga maarmaana inuu yahay wax macluumahoo la garanayo eh majhuul waa inaanu noqonin majhuul waa inaanu noqonin waxaan la garanaynin waa inaanu noqonin wax la garanayo oo la cayimay waa inu noqdaa markaa waxa bannaan inaan la magacaabin na way bannaan tahay oo ayadoon meherkii la magacaabin o dhan intaasi aynanta lagu meheriyey anna intaasaan ku aqbalay iyadoon la odhanin in caqdigiiun la sameeyo waan kuu guriyey waan kaa aqbalay keliya in la yidhaahdaana waa bannaan tahay haddaba haddii aan la magacaabin caqdigii waa ansaxayaa waxa isweyddiin leh meherkuna dee shay laga maarmaana buu ahaa muxuu haddaba ku sugmayaa haddii aan caqdiga lagu magacaabin horta waa ansaxay baynu nidhi laakiin meherkii wuxuu ku waajibayaa laba midkood inay labadii zawj kala qadartaanoo ay yidhaahdaan labadoodii gabadhay codsato ama ninkii codsado kii kalena la oggolaado haddii ay isku qabtaanoo gabadhina ay wax doonto ninkiina wax doonana xaakimka ayaa markaa qadaraya oo mehrumahaal u qadaraya dumarka la midkaa waxa lagu guuriyo ayuu u qadarayaa markaa wuxu uhi yusannu waxaa la sunneeyaa mahrun baa la sunneeyaa ay tasmiyatu lmahri fi lcaqd meherka in lagu magacaabo caqdiga ayaa la sunneeya walow qaliilan wax yarba adee ka nafcin waaba shay nafci oo waxtara oo lam yakun aan ahaanin majhuulan wax laga jaahil yahay low lam yusama haddaan la magacaabinna saxa caqdun caqdi wuu ansaxayaa oo wan xatama waanu waajibayaa mahrun meherkii wuxuu ku waajibayaa bifardin minhumaa qadarid labadooda ka ahaadayoo ay isla oggolaadeen ow ama hadday isla oggolaan waayeen man xakam kii xaakimka ahaa qadaraadu isagu sameeyey wa in yata haddii u galmoodu mucaamalo la yeesho ow maata fardun ama mid dhinto awjib waxaad waajibisaa ka mahri mithl ka mahri mili casabaati nasabi nasabka casabooyinkeeda meeru mahaalkooda waajibi wa bialaaqi furiin qabla waihi isagoon u galmoonnin uu furay saqada waxaa dhacaya nisfun meherka niskii baa dhacaya kamaa idaa takhaalacaa haddii yacnii sida haddii ay iskhulcaanba yuxadu niskaa loo ridayey wa xabsuhaa gabadhi inay xidho linafsihaa nafdeeda wifaaqahaa inay sidaa waafaqsan tahay oy nafdeeda u xidhaa haabitun lahaa wuu sugnaaday dheh xataa taraahaa ilaa intay ka arkayso qabadad sadaaqaha meherkeedii iyadoo gacanta ku dhigtay waxau sheekhu leeyahay waxaynu nidhi meherkii markaan caqdiga lagu magacaabin laba midunbuu ku waajibayey inuu labadooda isla qadaraan oo isla oggolaadaan inuu xaakimkii u qadaro labadaa midinaba iyadoonay dhicin haddii ay ninkii ruuxii dumar ahaa mucaamalo iyo galmo la yeesho amaa hadduu dhinto midkoodu dhinto waxa waajibayaa meher baa u waajibayaa oo la mid ah meherumahaal la mid ah casabaati nasab nasabka dumarkan casabadeeda ah xasabadeeda xagga dumarka ah meherkooda oo kale ayaa u sugmaya oo waddiga iyo galmada wuu ku sugmayey meher dhimashadana iyadana wuu ku sugmayaa waxaa kaluu sheekhu halkan inoogu sheegayaa haddii uu ninkii gabadhii furo iyagoo aan is arag waxa ka dhacaya nisfulmahri baa ka dhacaya wuu ka dhacayaana waxa weeye haddii dayn lagu leeyahay uu ahaa niskii baa dhici haddii uu caynaha ayuu bixiyeyna niskii baa u soo noqon weeye macnaheedu wa bialaaqi qabla watihi saqad nisfun kamaa idaa takhaalacaa yuxad haddii ay iskhulcaanna iyadana waa sidaasi leeg oo furqo kasta oo noloshoon ayada ka imaniyo sababteeda toona aan ku imanin ee isaga xaggiisa ka timaada niskaasaa ku dhaca haddii ay iskhulcaanna ayadana iyadoo qabla talaaqana niska ayaa ka dhacaya oo ilaahay baa yidhi wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida fanisfu maa faradtum baa ilaahay yidhi haddii aad dumarkii furtaan intaydaan taaban ka hor idinkoo u qadaray wax dumarka fanisu ma faradtum waxaa u qadarteen kala barhkii ayay yeelanayaan haddiise ay xaggeeda ka timaaddo oo iyadu ceebay kaga fasaqato ama riddo ama sabab isagu leeye laakiin ama sababtee lays ceebay iyada ka timi uu ku fasaqdo meherkii oo dhami markaa wada dhacaya markay sidaa xaggiisa un ka timaaddo ayaan isku dhacayay hadday xaggeeda ka timaaddo ama sabab iladii ku yimaadana meerka o dhan waa wada dhacaya hadday qabla dukhuulo tahay wa xabsuhaa linafsihaa wifaaqahaa xataa tarahaa qabadad sadaaqaha baydkaasi bacdu nusakh wuu ka maqan yahay sida mawaahib sanadka oo kale wuu ka maqan yahay labada nuskho ee kale iyo mutuunta qaar baa dhiga macnihiisuna waxa weeye ruuxa dumara waxa u sugan oo ay xaq u leedahay inaanay ninkii isu dhiibina nafdeedii ay ka xabisto ilaa iyo inta sadaaqeedii iyo meherkeedii uu ka siinayo yacnii xaq bay u leedahay hadday tidhaahdo aqal geli mayno isna arki mayno inaad meherkaygii isiisa mooyaane laakiin waxaa laga maarmaana dee meherku meher mucayana inuu ahaa ama meher xaallaa inuu ahaa haddayse ku heshiiyeen meherku mu'ajal inuu noqdo oo hadda aanu haynina muddo uu leeyahay xaq u yeelan maysa markaa ila markii horey kula heshiday mu'ajal inuu noqdee waxa uun rakaako ay ku yar jirtaa wifaaqaha ereygaasuma in yaroo rakaakahay ay ku jirtaa markaa wa xabsuhaa linafsihaa ruuxii dumar ahaa inay nafdeedii xabaasto cani tamkiini lahu inay ismakamisa ay iska xabaastaa wifaaqahaa iyadoo sidaa waafaqsan oo bimacnaa sidaa doonaysa haabitun lahaa wuu u sugnaaday xataa taraaha qabada sadaqa ilaa ay aragto inay sadaqeedii gacanta ku dhigtay ama wa xabsuhaa linafsihaa nafdeeda inay xabaastaa wifaqa laaji wifaaqihaa waafaqaysaa waafaqday darteed haabitun lahaa wuu u sugnaaday xataa taraaha qabada sadaqa ilaa ay aragto inay sadaqeedii gacanta ku dhigtay waxa uu leeyahy sheekhu wain yata haddii uu galmoodo aw maata fardun fatxu manaanku fardun buu odhanaya bidaad waana qalad waa fardu waa bidaal aw maata fardun mid baa dhintay awjib waxaad waajibisaa waa gabadhi baa dhintay ama isagii baa dhintay ka mahri mili casabaati nasabi nasabka dumarkii xasabadeeda ahaa meherumahaalkoodoo kale u waajibi wa bialaaqi alaaqi iyo furiinkii qabla waihi galmada ka horreeyey galmo ka horuu furay saqada waxaa dhacayaa sababtiisa waxaa ku dhacaya nisfun nisfulmeher baa ku dhacaya kamaa idaa takhaalacaa markay iskhulcaanba sidii yuxadu loo ridayey nisfulmeher wa xabsuhaa inay xabaasto linafsihaa inay xabaasto ay ka xidha tamkiintii iyo isudhiibiddii wifaaqahaa iyadoo sidaa uu afaqsan haabitun wuu u sugan yahay lahaadheh xataa tarahaa ilaa ay aragto qabadad sadaaqaha iyadoo meherkeedii gacanta ku dhigtay ilaa ay is arkayso